بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أصاحي ترى برقا أريك وميضه كلمع اليدين في حبي مكلل يضيء سناه أو مصابيح راهب أمال الصليط بالذبال المفطل قعدت له وصحبتي بين ضارج وبين العذيب بعدما متأمل على قطن بالشيم أيمان صوبه وأيسره على الستار فيذبل على الستار فيذبل فأضحى يصح الماء حول كتيفة يكب على الأذغان دوح دوح الكنهبل ومر على القنان من نفيانه فأنزل منه العصم منه من كل منزل وطيماء لم يترك بها جذع نخلة ولا أطما إلا مشيدا بجندل كأن ثبيرا من عرانين في عرانين وبله كبير أناس في بجاد مزمل كأن ذرى رأس المجيمر غدوة من السيل والغثاء فلكة مغزل وألقى بصحراء الغبيط بعاعه نزول اليمان ذي العياب المحمل كأن مكاكي الجواء غدية صبحنا سلافا من رحيق مفلفل كأن الصباع فيه غرغى عشية بأرجائه القصوى أنابيش أنسل أصاحي صاحبك يو ترى أترى ميال أركتا برقا هلا أريك أن كتسي وميده إفتينك هلاع أو كلم علي ديني لبدا قعمود قدين تودو كلاه إفتان كودو كلاه هلاع أو في حبي دول لحدي كسوغا dhoolka oo mukallalin la isdul saaray wuxuu ka soo baxay mucallaqadoo afar qayb uu u qaybiyey saddex qayb oo ka mid a qaybtii u dambaysa weeye qayb khasal bay ahayd qayb labaadna faras uu leeyahay ayuu ammaanayey qaybta saddexaad faras uu leeyahay uu ammaanayey qaybta afraad mawaaqiculmatar ayuu doonayaa inuu ka sheekeeyo baadiyaa la joogaa reer yaman weeye ninkan wuxuuna leeyahay roobab soo hoore ayaan fiiriyaa meelaha ay ku dhacaan ayaan odorosaa sidaan u sheegayna noqdaan oo baadiyaha iyo deegaankiisa iyo roobabka iyo qaabka loo eego iyo waxyaabaha inuu yaqaano arrimahaasuu sheegayaa asaaxi saaxibun ayuu nideeyey yaa saaxibun buu noqday ba'dii buu ka gooyey tarkhiim baa la yidhaahdaa calaa hayri alqiyaas qiyaas ma aha waayo tarkhiimka toddoba shartiyoo caame ayuu leeyahay ومنع ترخيم ما يخص بالنداء كذا المضاف شبهه وما بدا مندوبا مستغاث منكورا الذي لم يقصد وذل بنا قبل كذا شروط أصل جمعية برك شروطي يوسن جمع سنين سيدا درتي ذا إن لا ترخيم يا الشاد وي مسموع وي يسمع ولا يقاس أصاحي صاح همزدنا للنداء وي أصاحي صاحب كيو ترام يا أركتاك ترى همزة الاستفهام كي بوك جوي أثرى ميا ذلك برقا هلا أريك وحن كتسين يا وميده إفتين كيسان كتسين إفتينك أو كلام علي ديني لبدا قعمود قدين تودا لمد يعني لبدا قعمود السيدة اللي يروك له بلك له ومعناها سيدك دقا يكون مريو إفتين كاسان كتسين إيه هلا oo fii xabiyin daruuro dhexdooda ku sugan daruuraha waaweyne isdul saaranaya xabi uu ku wada xabiyin dhool dhexdii ku sugan roobab waaweyn ama daruuro waaweyne isdul fuulay xabiga oo mukallalin la isdul saaray yudii'u waxaa nuurayaa sanaahu iftiinkii aw masaabiixu raahibin aw huwa hilaacaasi masaabiixu raahibin suufi faynusyadiisa weeye amaa la leexiyey asaliida gaaskii ku leexiyey bidubaali dubaaladii almufatali la sooxay yacnii wuxuu leeyahay hilaacaasi wuu ifayaayo gacmahoo lagadiya ahaanoo kalaad moodaayo dul buu ku maraya ama hilaaca sida uu u daa'imayo caawo idil bilig uu leeyahy usan u dhammaanaynin wuxuu u eg yahay suufi raahibee suufi nasaaraad oo fatiiladii ama bahashii uu shideen faynuuskii gaasku ku shubay gaaskaa sii yaraaday dunta meeshay saarneed ayuu ku leexiyey gaaskii yacnii duntii ayaa gaaska si fiican u qabatay markaasuu ifayaa intaasuu u jeedaa yudii'u waxaa nuurayaa sanaahu daruuraha hilaacoodii ayaa nuurayaa iftiinkoodii aw masaabiixu raahibin ow huwa hilaaca masaabiixu raahibin tashbiih baliiqa weeye kamasaabiixi raahibin fi dayaa inuu yidhaahda yahay ow masaabiixu raahibin suufi faynuusyadiisa ayuu la mid yahay masaabiixu waa khabar mubtada ka xadfan yahay masaabiixi haddii la yidhaahdaana ee wuxuu muxuu ahaa wuxuu ku cadfanaanayaa fii xabiib saaxi taraa barqan uriika wamiidahu ka lamcil yadayni lamcidaasu ku cadfan yahay ow masaabiixi raahibin ama suufi faynuusyadiisa la mid ah amaa la leexiyey asaliita saliiddii ku leexiyey bidubaali duntii ku leexiyey almufatali la soohay qacadtu lahu wa suxbatii bayna daarijin wa bayna alcudaybi bucda maa muta'ammali qacadtu waan fadhiistay lahu liajlihi roobka dartii ayaan u fadhiistay wa suxbatii saaxiibbadayna way fadhiisteen bayna alcudaybi iyo bayna daarijin iyo wa bayna alcudaybi labadaa makaan dhexdoodaan fadhiisanay bucda muta'ammalii fiiradayda fogidaydaanaan u fadhiisannay yacnii wuxuu leeyahay roobkii markuu soo kacaya sidaa u hellaacay aniga iyo saaxiibbadayda daarij iyo cudayb dhexdoodaan ku sugnay daarij waa meel magaceed cudaybna waa meel magaceed labadaa meel dhexdoodaan joognay halkaasaan fadhiisannay maxaan u fadhiisannay roobkaa meel fog ka da'ayo inaan si fiican u hubsanno waxaan doonaynaa meesha uu ka da'aya aan sheegno oo aan nidhaahno meel hebeluu ka da'aya si fiicanaan u fiirinaya odorosaa la yidhahda waa odorasayna qacadtu waan fadhiistay lahu liajlihi roobka dartiisaan u fadhiistay linadarihi ama lishaymihi oo doloskiisa dartiisaan u fadhiistay wa suxbatii saaxiibbadayna way fadhiisteen bayna daarijin makaanka daarij la yidhaahda iyo wa bayna alcudaybi makaanka cudayb la yidhaahdo dhexdoodaan fadhiisannay bucda maa muta'ammili bacda maa muta'ammili labadaba waa la sheegaa ee saddex icraab ayaa ku bannaan saddexdaa icraab waxaa weeye laba waa isku mid bucda iyo bacda mid la yidhaahdaba ficli maadi buu ahaayoo bacuuda ah calaa wasni faacuula bacuuda waxaa jira ficliga caynta ulaai haddii uu yahay ismigana waa la mid cayntu haddii ay damisan tahay ama ay kasrisan tahay in la sukuuniyaa bannaan oo sukuun lagu takhfiifiyo ficliga la majhuulinayo duriba oo kale durba inaad tidhaa kuu bannaan qutila qutla inaad tidhaa kuu bannaan caynta haddii ay godan tahayna waa la mid low cusra min halbaanu walmiskuun casra yaa baytu shaacira baydaau laa yashbicu minhaa ma nadar low cusra low cusira inuu yidhaahdu doonay cayntii buu sukuuniye la takhfiif fakhid bowdadaa la yidhaahdaa fakhdun in la yidhahdaa suuroobi karta oo la iska sukuuniyo wacil waclun in la yidhahdaa suuroobi karta yani cayntu hadday kasrisantahay ama damisantahay in la sukuuniyaa bannaan marka ficliga faacuuluu ahaa bacuuda cayntii baa la sukuuniyey litakfiif bacda maa muta'amilii buu noqdee maada waa zaa'ida muta'amilkeena waa faacilki waana masder masder mudaaf lifac macnahiina wuxuu noqonayaa qacadtu lahu wa suxbatii bayna daarijin wa bayna alcudaybi halkaasaan fadhiisannay bacuuda waxaa fogaaday muta'ammalii fiiradaydaa fogaatay yacni meesha aan ka fiirinayaa fogeyd bacda haddii la yidhaahdo bucda haddii la yidhahdana ceenta damaheediyaa la naqliyo bacda la saaree bacda fadxaheedii waa la xadfay bucda isla sidaa waa isku macna markaa bacuuda waxaa fogaaday muta'ammalii fiirada aan fiirinayaa fogaatay icraabka labaad waxaa weeyaan bucda in masder laga dhigo sidaan ku macnayna markii hore oo la yidhahdo bayna alcudayb halkaasaan fadhiisannay bayna daarijin wa bayna alcudayb bucda muta'ammalii fiiradayda fogideeda darteedaanaan u fadhiisanay la yidhahdo mafcuulu liajlihi lagu nasbiyo calaa qatanin bishaymi aymanuu sawbihi wa aysaruhu calaa sitaari fayadbuli calaa qatanin calaa qatanan labadaba waa sheegaan calaa qatanin haddii la yidhaahdo jaaraamajuurka waa khabar muqadam ah aymanu sawbihi ayaa mubtada ah aymanu sawbihi daruuraha roobkooda iyo shubankooda dhanka ugu midge oo ugu midgeysaa calaa qatanin buurta qatan la yidhaahdo dusheedu ku sugan yahay bishaymi bisababi shaymi fiirada sababteeduuna ugu sugan yahay wa aymanuhu kiisa wa aysaruhu kiisa bidxina cala asataari fayadbuli sataar iyo yadbul oo laba bure ayuu saaran yahay yacni wuxuu leeyahay waa fiirinnay oo roobka waxaan ku qiyaasnay dhanka midge qatan inuu dul saaran yahay oo qatanuu geeska midge hayaa geeska bidixdana laba buur ayuu ayagana ku kala daya labadaa buur iyo qatanna aad ay u kala fog yihiin marka roob weyn weeyaanuu ujeedaa calaa qatanin haddii la yidhahdo macnaheedu waa sida calaa qatanin haddii la yidhahdo calaada waa ficil maadi calaa roobkii wuxuu fuul maya aymanudaa faacila calaa waxaa fuulay ayman calaa waxaa fuulay qatanan buurta qatan la yidhaahda waxaa fuulay aymanu sawbihi roobka shubankiisa dhankiisii midigta ahaa ayaa fuulay bishaymi bisababi shaymi oo doroska sababkii ayuu ku fuulay yacni bishaymi wuxuu u jeedaa meesha inay ka day ahayste buurkii ma arkihay buurtii ma arkihaynoo nooma dhowa waynala tahay unoo waan oo dorosnayo waxay nala noqotay buurtaa inuu dhanka midge ka hayo sidaa ayuu u jeedaa calaa qatanin buurta qatan la yidhaahdo dusheeda ayuu ku sugnaaday bishaymi bisababi shaymi oo doroska sababkii ayuuna ugu sugnaaday aymanu sawbihi daruurta de'itaankeeda dhankeeda iyo midge ayman oo midigta loo wado waxaa kaloo bannaan minal yumni in laga keeno aymanu sawbihi shubankiisa dhankii ugu weynaayee ugu fiicnaa qatan dusheeduu ahaaday la yidhaahdo wa aysaruhu dhankiisii bidixda ahaana ama wa aysaruhu kii sahlanaana yacni oo tiixtiixa ahaa cala sitaari fayadbuli sitaar iyo yadbul dushooda ayuu ahaaday faadxaa yasuxu lmaaa xawla kutayfatin yakubu cala aladqaani dowxa alkarahbuli labada waa la sheegaa faadxaa wuxuu ahaaday yasuxu mid shubaya almaaa biyaha shubaya xawla kutayfatin meesha kutayfa la yidhaahdo dusheeda ayuu ka shubayey oo reer baahile ay degaan yakubu wuu ridaya cala aladqaani af af ayuu u ridayey dowxal karahbali geedka karahbal la yidhaahdo kiisa weyn ayuu af af u ridayey yacni wuxuu leeyahay kutayfa meesha la yidhaahdo oo qoladaa reer baahile ay degaan ayuu roobka biyo badan ku shubay biyihii uu ku shubay waxay sababeen geedaha waaweyn oo idil jiridda inuu u fakiyey quracii iyo galoolkii iyo waxanoo dhan waxaas ma la yaqaanaa galool iyo qurac fa adxa wuxuu ahaaday yasuxu mid shubaya almaaa biyaha shubaya xawla kutayfatin meesha kutayfa la yidhaahdo dhinacyadeedu ka shubayey biyaha yuu ku shubayey biyaha yakubu wuu ridayey cala aladqaani af af ayuu u ridayey dowxalkanahbali dowxalkanahbuli geed magicii un weye kanaahb waa geed weyn geedka kanaahbuu la yidhaha quraca kiisa weyn ayuu af afu ridayey wamara cala alqanaani min nafayaanihi faanzala minhu lcusba min kulli manzilin wamara wuxuu soo maray cala alqanaani buurta qanaan la yidhahdo soo dulmaray min nafayaanihi tixtiixiisii ayuu la soo maray faanzala wuu dejiyey minhu qanaan wuxuu ka soo dejiyey alcusma goodirkii ayuu ka soo dejiyey min kulli manzilin meel kastuu deganaa roobka tiixtiixiisii yaraa ayaa wuxuu la soo maray buurta qanaan la yidhaahdo tiixtiixiyaaba wuxuu ku fillaaday daad badan inta u keenay goodiradii meesha seerdhaxta dhulku ku soo daadiye tiixtiixna waaye oo roobkii weynaa ma aha wamarra wuu soo maray calalqanaani buurta qanaan la yidhaahdo ayuu wuxuu la soo maray min nafayaanihi tixtiixiisa nafayaanku asluqaha waxaa la yidhahdaa biyaha la firfirdhiyo yacni biyo yar tiixtiix yar ayuu la soo maray tiixtiix waa la yaqaanaa xagaayada yar soo maaha faanzala wuu dejiyey minhu qanaan wuxuu ka soo dejiyey alcusmaa taysuljabalkii ayuu ka soo dejiyey goodirkii min kulli mansilin meeshuu deganaa dhammaanteeduu ka soo dejiyey wa taymaaa lam yatruk biha jidca nakhlatin walaa utuman ilaa mashiidan bijandalin wa taymaaa taymana wuu soo maray cala alqanaanay ku cadfantay maa laa yansarif weeye wa taymaaa waa maa laa yansarif sarfiga maxaa ka manciyey ya aliftaniif mamduuda saxiix wa taymaaa meesha tayme la yidhaahduu soo maray lam yatruka kagama uusan tegin bihaa tayme kagama uusan tegin jidca nakhlatin timir jiriddeeda walaa utuman sarna kagama uusan tegin ilaa mashiidan mid lagu adkeeyey bijandalin dhagax lagu adkeeyey mooye taymuu soo marayoo weliba tixtiix uu la soo marayoo tixtiixii guryihii oo dhan ayuu dumiyey ee timir iyo warkeedaba hasheega sabkuu u fakiyey alla ilaah wuxuusan duminin gurigii markii la dhisaya dhagax lagu dhisay kiise dhooba iyo bulukeet iyo wax sahlan lagu dhisay goormaa u dambaysay madaxuu kusii qaatay wa taymaaa buurta tayme la yidhaahduu soo maray lam yatruk kagama uusa tegi bihaa tayma jidca nakhlatin timir salkeeda kagama uusan tegin jirriddeeda kagama uusan tegin walaa utuman sarna kagama uusan tegin guri dhisan ilaa mashiidan mid la adkeeyey bijandalin dhagax lagu adkeeyey mooye kaana habiiran min caraaniini wabnihi wablihi kabiiru unaasi fii bijaadin musammalin kaana habiiran buurta habiir ah fii caraaniini wablihi shubankiisa bilowgiisa xaal uu ku sugan yahay kabiiru unaasin qola nabadoonkoodaad mooddaa fii bijaadin busta ku sugan musammalin la duuduubay yacni wuxuu leeyahay buurtii habiir ahayd meelaha weyn ee aadka ugu daay ahaydoo biyihii baa halkaa u haya madaxa keliyaa ka soo jeeda marka waxaad mooddaa kulaha qola nabadoonkooda oo go guduudan iyo go cad iyo waxaad intay xirteen intay u xireen iyuu madaxa keli ka soo jeeda yacni wuxuu ku shabbahayaa biyihii waa cad yihiin buurtana madaxa way ka madowdahay ninkan ninkan nabadoonkana go cad ayaa garbaha loo saaray iyo bustayaal iyo waxyaaba cadcad waa lagu caana shubay moogdahay intan horena dee tintii iyo wixii baa madow halkaasuu kaga shabiihay kaana habiiran buurta habiira fii caraaniin caraaniin jamcu cirniin cirniinna waxaa la yidhaahdaa sanqaroorka labada xaajib meeshay isaga yimaadaan halkaasaa cirniin la yidhahdaa oo sanqaroorka ka soo bilowdo yaa cirniin la yidhaahdaa roobka bilowgiisa ayuu hadda ujeedaaye cirniin wuxuu u leeyahay dee wejiga bilowgiisa waa halkaa labada xaajib ay isaga yimaadaan halkaasuu bilowgu kaga shabahaya oo wuxuu leeyahy roob markuu soo bilaabanayeyba roobkii weynaa iyo intaan la gaarinba buurtii waxyaraa baa ka soo jeeda hee nin madax ah oo oday oho inta hoose laga duubaad u malaysaa intaas u jeeda kaana habiiran buurta habiira fii caraaniini weblihi shubankiisa roobka shubankiisa bilowgiisa xalu webliga roobka weynaa la yidhaahdaa fain lam yusibhaa waabilun roob soo aayad qur'aani maahayn waabilun roob weynuu ahaa kaana habiiran buurta habiir waxaad mooddaa fii caraaniini weblihi daruuraha shubankooda ama roobkoodii weynaa bilowgiisa xal uu ku sugan yahay kabiiru unaasin qolo kii u weynaa ninkii u weynaa fii bijaadin ninka oo fii bijaadin busta ku dhex sugan busta lagu duuduubay ninka oo musammalin la duuduubay musammalin kabiiru buu nacti ka yahay musammilun inuu yidhaahduu rafciyo soo ma ahayn wuu jaray jiwaar buu ku jaray beydkii shalay aan soo barray ayuu la mid yahay bijaadoo jaran ayuu la darsay jiwaarku raaciyey jiwaar waxbaa lagu jaraa kaana duraa ra'si lmujaymiri qudwata min asayli waalghasaa'i falkatu bikhzalin kaana duraa ra'si lmujaymiri buurta mujaymir la yidhaahdo madaxeeda bilowgiisa waxaad mooddaa fooddiisa qudwatan aroortii hore min asayli min ajli sayli daadka dartii iyo walghasaa'i daadxoor daltii falkatu mikhzalin alla tuso wixii ka daadaatood kalaad u maraysa yacni wuxuu leeyahay mujaymir buurta la yidhaahdo madaxeeda weliba baarka u sare yuu roobka gaari biyahay gaareen daadkii meeshii haddii ay gaareen waxoogaa bay hadda hoos uga soo yardegeen waaga markuu beryaya hoosay uga soo yardegeen marka buurtii madaxeeda waxaa ku hare daadkiioo waxoogaa yar hooseeye iyo daadxoor daadxoor ma la yaqaana daadka waxyaabaha uu soo qaado qashinka iyo waxyaabahaasi yuu buurta madaxeeda saaray marka waxaad u malaysaa qalabkii wax lagu tolayey makiinaddii wax lagu tolayey qarqaanki waxyaabihii ka daad duntii iyo maradii go'a ahayd iyo wixii daaddaatoo meelaha yaalloo kalaa madaxa ka saaray intaas u jeeda kaana duraa ra'silmujaymiri buurta mujaymir la yidhaahdo madaxeeda fooddiisa waxaad mooddaa qudwatan aroortii min asayli min ajli sayli daaddartii waxaad ugu malaysaa iyo walghasaa'i walguhaa'i daadxoor dartii akhaaina way wariyaan falkatu mikhzalin ee aalatu soohid dunteedaad mooddaa ama waxyaabihii ka daadaataad mooddaa wa alqaa bisaxraa'i alkhabiidi bacaacahu nusuula alyamaani dilciyaabi almuxamali wa alqaa wuxuu ku riday bisaxraa'i alkhabiidi meesha khabiid la yidhahdo bannaankeeda wuxuu ku riday bacaacahu xooggiisii nusuula alyamaani ka nusuulilyamaaniyi ninkii reer yaman degitaankiisii oo kale dilciyaabi boorsooyin u saaxiibe almuxamali la soo qaaday yacni wuxuu leeyahay khabiid meesha la yidhaahdo bannaankeeda yuu roobka xooggiisii ku dhacay hadduu ku dhacay biyaha waran iyo waxa cad iyo shimbiraha iyo waxyaabaha isu muuqanayo waxaad u malaysaa kulahaa nin reer yaman oo ganacsi taajir ah inta uu boorsooyin dhar ku soo guray magaalo keenay magaalo hadduu keenay dharkii waa waxaa laga yaabaa inuu iska yahayba huudha inuu yahay bannaanku ku waray laga iibsaduu rabaa hee ninkaa reer yaman dharkiisii bannaanka uu ku wara oo kalaad u malaysaa kulaha biyihii oo cadaa bannaanka ka wada muuqdaa sida ninkaa dharkiisa uu wada muuqanayo wa alqa wuu riday bisaxraa'i alkhabiidi meesha khabiid la yidhaahdo bannaankeeda wuxuu ku riday bacacahu xooggiisii quwatahu buu u jeedaa nusuula alyamaaniyi ka nusuulilyamaaniyi nusuulada wuxuu ku nasbiyey nasculkhaafid nusuulalyamaaniyi ka nusuulilyamaaniyi nin reer yaman ah degitaankiisii oo kale ninkii reer yamanoo dilciyaabi boorsooyin u saaxiiba almuxamali la soo qaaday oo shiro iyo iib loo soo qaaday
كأن مكاكي الجواء غدية صبحنا سلافا من رحيق مفلفل كأن مكاكي الجواء
toga jiwa shimbirihiisii yaryaraa waxaad mooddaa gudayatan arooryarowgii hore صبحنا إن لقو قراعي سلافا مد عصب أو من رحيق خمر سافي حق إذا كأهاتي مفلفل في الفل لقو دري
hee togii jawalladhihii jiray jiwa roobkii baa xale ku soo rogay wax alla wixii geed shimbir ay fuuli lahaydoo idinuu xididada u fakiyey dhulkii dhanna waa weyda biya هاي شمبريه مكاكي هرتا جمع مكا إيه مك... إيه ش- شمرتا مكا هرتا مكاهنا waxa la yiraahdaa foorida shimirta waxa muka loogu bixiyay tasfiir ee qolada carabta ay wanaagsanayso oo qurux ay u arkaysa ayay ku foorin jirtay sidaasay makaakii ugu ayay ayay makaakii ugu bixiyeen shimbirihii awalba soodayni jiray oo maanta meel ay ku degaan oo geedihii iyo cawskii ay ku degi lahaayeen wixii oo dhan biyo ay la tageen dhulkiina biyaa waranoo meel engegan oo lagu dego xataa male waa qaylinayeen shimbirihi jeeq jeeq jeeq waxaad mooddaa kulaha aroortii hore khamro markaa la miiro saafiya in lagu weliba filfil lagu daray in lagu quraaciyaad mooddaa oo baashu ay wada waalatee
kaana makaakiyal jiwaay toga jiwa shimbirihiisii yaryaraa waxaad mooddaa qudayatan arooryarowgii hore ee qudwatin uu tasqiiriye qudayatan aroortii hore subixna in lagu quraacsiyaad mooddaa sulaafan mid markaa la miiray sulaafka waa khamrada markaa la miiray sulaafan mid cusub oo min raxiiqin khamro saafi ah xaggeeda ka ahaatay mufalfalin filfil lagu daray kaana sibaaca fiihi qarqaa cashiyatan biarjaa'ihi alquswaa anaabiishu cunsuli
kaana sibaaca bahalladii waxaad mooddaa fiihi togaa dhexdiisa xaal ay ku sugan yihiin qarqaa xaal ay yihiin kuwa halaagsamayee maanshooday cashiyatan galabti biarjaa'ihi dhinacyadiisa xaal ay ku sugan yihiin alquswaa ee fog anaabiishu cunsulin basalbaadiye salkeedii baad mooddaa yacni wuxuu leeyahay bahalladii horta shimbirihii garanaya oo ayaga qaylinaya xayawaankii kale ka waran biciidkii iyo cawshii iyo libaaxyadii iyo alaabta fiidkii horuu dilay kuwaasi khalaas waa dhinteen haddii ay dhinteen meelo fogfog ayuu ka soo qaaday wuxuu soo wadaba wuxuu ku tuuray meelo fogfog toga biyihiisii caadiga ahaa meelihii ay socdeen wuu ka tuuray biyihiiba waxay ku tuureen meelo fogfog haddii ay ku tuureen kuma uusan daaynine dhoobo maa tiraa geeda maa tiraa wax buu dul saaray waxaad mooddaa marka basal baadiye ka baxdo inta la soo fujiyey salkeedii dhoobadii iyo biyihii iyo wixii idil ay ku wada yaallaan yay bahallada u eg yihiin kulaha
kaana sibaaca bahalladii waxaad mooddaa fiihi toga dhexdiisa xaal ay ku sugan yihiin harqaa kuwa dhammaaday xaal ay yihiin kuwa biyihii quusay cashiyatan yacnii qarqaha waxa weye biyaha markuu ku dhinto jamcu qariiqi qarqaa xaal ay yihiin kuwa dhammaaday cashiyatan galabtii biarjaa'ihi dhinacyadiisa xaal ay ku sugan yihiin alquswaa ee fog alquswaa wuxuu u leeyahay dhinacyada dhowdhowda biyahaba la tegi lahaa ma ay muuse ma ayan istaageen ee inay istaagaan waxaa keena biyihii baa meel fog ku tuuray marka biyihii xooggii xooggooda meeshii ay marayeen waa ka fog yihiin biyaha yaryaroo dhoobo iyo waxaa saarayaa maraya biarjaa'ihi dhinacyadiisa xaal ay ku sugan yihiin alquswaa ee fog anaabiishu cunsulin basalbaadiya salkeedii baad mooddaa wallahu aclam sala allahu sala allah